halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha agos waa koob iyo soddon sanadka laba kun sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bare waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadeena saaka ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah soomaalida kenya oo rajaynaysa in tiradoodu ay aad uga sala marto halkii ay ahayd toban sano ka hor markii la qaaday tirikoobkii midkan ka horreeyey
dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socdo waddanka waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixinno oo aan tirikoobno
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo qurbaha ku nool oo ka qayb qaadanaya barnaamijyada horumarinta bulshada ee gudaha dalka soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin helna dhegaystayaal marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda bahamas ayaa soo saartay digniin ay dadweynaha ku nool dalkaasi uga digayso duufaanta dooriyan arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu soo saaray digniin taas la mida oo ku aadan gobolka florida ee dalkana maraykanka duufaanta dorian ayaa xarunta saadaasha hawada ee maraykanka waxa ay sheegtay in ay ku socoto xawli dhan kilomitir saacadiiba xarunta ayaa sheegtay in la saadaalinayo in duufaantan ay soo gaari doonto gobolka florida maalinta isniinta ah
mudaaharaad xoogan ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah in uu ka dhaco dalka gobolka hong kong arrintan ayaa imanaysa iyadoo guddiga rafcaanka ee hong kong ay mamnuuceen in mudaaharaad dambe la sameeyo lama huba in dibadbaxayaashu ay amarkan cusub u hoggaansami doonaan iyo in kale jimcihii shalay ayaa laba ka mid a hogaamiyaasha dibadbaxayaasha hong kong ay damiin lagu sii daayey kuwaasi oo hore loogu eedeeyey inay kiciyeen dadweynaha kuna booriyeen inay ka qayb qaataan mudaaharaad aan sharci haysanin
subax sabti oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan iyadoo uu dalka kenya ka socdo tirakoobka dadweynaha iyo dadka soomaalida ah oo ka mid a qowmiyadaha dalkaasi degan waxa ay rajaynayaan in tiradoodu ay wax badan sare uga kacdo halkii ay ahayd toban sano ka hor markii la qaaday tirakoobkii midkan ka horreeyey wariyaha v o a ee maxamed faarax shire ayaa saadaashaasi waxa uu ka waraystay maxamed hire caynte oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdheera ee gobolka waqooyi bari kenya
shir aad baad umahadsan tahay rajada aad bay u fiican tahay dadaal fara badan ayaa la sameeyey dadkii inkastoo reeguura ay ahaayeen oo abaaro ba-an iyo dhibaato fara badan ay jirtay haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan shacabka dhexdooda arrintaa iyada aad bay noo farxad gelisay waxaan rajaynayaa dadka tirikoobkooda inuu aad iyo aad maxaa la dhihi jiray si fiican uu usoo baxo waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan aan islahayn soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa waa tahay walaaca ugu badan waxaydan ka haystay dadkii horee guura ah xilli abaarna lagu jiro abaartuna ay tahay mid dadka kala eriso marka dadkii xaggada uga daba tagteen ma tira koobteen dadkii maadaama labada isbuucee lasoo dhaafay siyaasiyiintiina gobolkan ka soo jeeda dhammaan aad ka gaalaabaxayseen gobolka qaybihiisa kala duwan
dadka horta waxaa waaye nin walba meesha uu jooga ayaa lagu tirini dadkii amaba gobolada gobolka gobolka ka tegey oo xuduudada gudbay iskumaanan maxay aheede mashquulinin sababtoo ah meesha ay joogaan unbaa horta tirakoobka looga samayni laakiin waxaan dadaal dheeraada gelinay dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socdo waddanka waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixino oo aan tiri koobno meelaha maxaa la dhihi jiray biyo la-aanta kadib waxaan geynay booyada ee dadka biyaha ay kaga cabaan meelaha micnaha maxay ahayd dumarka ah oo dadka reer guuraaga ay degan yihiin oo hataa aan wadooyin lahayn mootooyin iyo wax badan baan maxaa la dhihi jiray u ijaarnay oo halkaa iday shaqaalihii maxay aheeda ka shaqaynaya telekoomka ay ugu tagayaan nin walba meesha uu joogo marka dad la daadgureye ma jirin laakiin qoys walba iyo maxay aheede nin walba oo ku sugnaa maxay aheede gobolka gudihiisa meel alla meeshu uu joogay ayaan ugu tegnay oo halkaas booy yaa telekoobkii loogu sameeyey wakaaladdan hadda telekoobka qaadaysa xogtii ay soo saartay waxay ahayd in guryaha keliya aysan ahayn laakiin soomaalidu aysan qaadanin waxa loo yaqaano family planningka dhashoo la kala fogeeyo dal fara badan ay jirto marka mis leedahay marka xogahaas marka laisku aruuriyo guurka afarta ah soomaalidu isguursato dhashan oon la kala fogeyneynin fuqurnimada oo hadad fuqura in soomaalidu inta badan ay yihiin raje intee leeg baad ka qabtaa idinkoo ka faa'iidaysanayo xogtaasi in aad ku tillaabsan kartaan inaad noqotaan qoomiyadda afaraad ee dalkani kenya horta xogahaas oo dhan waa sax waa sidaa u sheegtay waxay qeyb ka yihiin tirada badanaysa oo soomaalida laakiin hadde soomaalida boqol kiiba boqol waa dad muslimiin ah family planningka ama maaragtay qoysaska oo la yareeyo qadka uguma jiro mana sameeyaan nin walba wuxuu aaminsan yahay hadde wixii qoyskiisa uu heli lahaa irsaaqada ilahay bixay aaminsan yihiin taas marka waxay keentay qoysaska in nin walba inta uu heli karo amaba ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan aan aan aan aan la celinin ama la ciqaabin arrintaa marka anage waan waan waa arrin aad u fiican waxaanan micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa tirada kor u kordhin doono tan labaad tan labaad soomaalida sidaad la socoto reerka aad bay u badsadaan waxaa laga yaabaa hadde masalan telekoomka ugu dambeeyey wuxuu ahaa laba kun iyo sagaal laba kun iyo sagaal gabadhii ama wiilkii guursaday maanta waxaa laga yaabaa lix ama toddoba ciyaal inuu haysto marka waad waad dareemi kartaa yacni dhagaqaadka kale kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo soomaalida iyo hadda xoogaa oo dhan aad soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in tirada soomaalida ay kordho
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhalinyaro soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa ka qayb qaadanaya barnaamijyada horumarinta bulshada gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ee gudaha dalka dhalinyaro ku sugan dalka kanada ayaa ka mid ah kuwa arrimahaasi ka qayb qaadanaya wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto qurbajoogta soomaalida ayaa qeyb laxaadle ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda lacag kor u dhaafaysa hal dhibic afar bilyan oo dollarka maraykanka ayay qurbajoogta soomaalidu u diraan gudaha dalka sanad walba lacagahaas ayaa isugu jira kuwa soomaalida gudaha ay u isticmaalaan inay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda dhanka waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah dhalinyaro ku nool dalkan kanada ayaa ka mid ah soomaalida qurbajoogta ah ee kasakow biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho kuwa caafimaad iyo maktabad ka hirgeliyey gudaha soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen yaasiin abikar wuxuu ka mid yahay ilaa afar iyo toban dhalinyaro oo qurbajooga oo ku kala nool yurub maraykanka sacuudiga qatar iyo kanada waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaasha ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulo lagu magacaabo aw cismaan oo qiyaas ahaan lix kilomitir u jirta degmada walnaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sidaynu la soconno tan iyo intay burburtay dowladdii hore ee soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriir dhinaca waxbarashada gaar ahaan weli tuuladan waxa ay lix kilomitr u jirtaa degmada wallaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada aw cismaan ay usoo logayaan degmada wallaweyn ilaa lix kilomitr taasina ay keentay inay mataqaanaa ciriiri ay ku noqotay den markaan annaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada ciyaalka xataa hadday tagaan degmada wallaweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin taas sabteeda waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban ilaa lix fasal iyo xafiis iskuulku waa free ciyaalku way tagaan waxun bay ka bartaan waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada haddii kale sidaan la socno soomaaliya waxaa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta marka waxaan ku dadaalanaa in dhalinyarada ay wax bartaan islamarkaana ay noqdaan dad mustaqbalka soomaaliya bari wax u qaban kara sidoo kale maslax warsame wuxuu maktabad ka asaasay degmada guriceel ee gobolka galgaduud isagoo kaashanaya dhalinyaro kale kadib markii uu sanadkii hore booqday degmadaasi xaqiiqatan waxaan ugu dheliyay inaan ka hirigelin maktabad magaalada gurcaal waxa ay ahayd horaantii sanadkii kii aan booqda gurcaal anigoo markaasayta u guurgalayo baahida meesha ka jirto xaqiiqda baahiyo fara badanaa ka jiray qaarna dowladda wax ka qaban kartay qaarna dadka isku tagaa wax ka qaban kareen annagu marka qodobka noogu muhiimsan waxay ahayd inaan meeshaanayta aan laabareeri ka hirgelino maadaama iskoollo iyo jaamacado ay ku yaalaan meesha waxaan kaloo sameynay kooyo labaatankii bishii agosto labayo labaatankii saddex labaatankii sanadkan aan ku jirno waxaan aruurinay buugaag tiro badan ilaa saddex kuna buugaarayaan oo aan ugu talagalnay in maktabadda aan geyno si dadka deegaanka ama bulshada dadkaasayta ku nool iyo meelaha u dhudhow ku nool si ay uga faa'iideystaan buugaagtaasayta ay una ahaa lahaayeen dad waxna qora waxna aqriyo aqoonna meesha ka siyaasado dhibaatooyinka ka jira gudaha soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo keliya sidoo kale waxaa baahi weyn ay ka taagan tahay dhanka caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo qaarkood ay masaafo dheer u galaan si ay u helaan daryeel caafimaad waa kan mar kale yaasiin abiikar oo isaga iyo dhowr dhallinyaro ay ku guda jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka ee tuulada aw cismaan ee degmada wallaweyn xuseen isla tuuladaas aw cusmaan ee degmada wallaweyn waxaynu ka hirgelinay xarun hooye dhallaanka taasoo ay jirtay dhibaato aad u weyn oo ka haysata dhinaca hooyooyinka oo xataa ay qaarkood intay usi socdaan degmada ay ku dhigbixi jireen dariiqaas qaarkoodna xataa ay ku nafwaan jireen taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaynu u sameyno xarun noocaas o kale marka xarun hadda waxaynu ka hirgelinay degmada oo weli aynan furin oo ka kooban afar qol iyo iyo xafiiskeed ka kooban qalabeynteeduna mataqaanaa hadda aan rabno inaan aan albaab kasta iyo ruux kasta waxaan ugu tari karaa aynu u weydino si ay u yaraato dadka mar walba mataqaanaa masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad xaruntaasna kolley waxaynu ku dhisnay lacag aynu anaga dhexdeena iska aruurinay iyo weliba kheyr allaha siiyo jaalayadan reer turana naftirkeeda sanadkii hore ee lasoo dhaafay dhaqaalahan waxa markaan ka aruurinay waxa ay naga siiyeen dad badanoo waxaa jira ayaga naftirkooda ka tirsanaa ganacsatada waxoogaa qarashaadkaas wax naga siiyey maslax warsame ayaa rumaysan in baahiyada ka jira dalka aanan ahayn mid ay wax ka qaban karaan dowladda iyo maamulada ka jira dalka oo keliya balse qurba joogtu ay gacan ka geysan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka qaarkood xaqiiqatan ma ahan dowladda federaalka iyo maamul goboleedada iyo sistamka meesha ka jiro in lagu daayo horumar kastoo deegaan walba lagu soo kordhinayo waxaan aaminsannahay qurba joogtu meel kasta ay joogaan ama siiba dhalinyarada inay isku duubnaadaan inay waxna samey karaan ee ogaadaan leannahu bulsho markay wax qabaneeda waxa ay ka bilaabataa dad aanan sistamka markaas jira aana ka mid ahayn balse dad isku tegey ay ka go-an tahay inay wax qabtaan baahiyada soomaaliya ka jirto ma ahan baahi dowladda iyo maamulgeedada ay dabooli karaan balse waa baahi ay gacan ka geysan karaan qurba joogta soomaaliyeed sida barnaamijka hadda annaga aan wadno oo librariga iyo barnaamijyo kaleeto caafimaada dhammaan arrimaha bulshada ay gacan ka geysan karaan qurba joogta inkastoo qurba joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay la garab taagan yihiin eheladooda iyo asxaabtooda ku sugan gudaha soomaaliya xuseen nur xaaji v o a toronto
dalka jabaan waxaa maalintii shalay lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedka iskaashiga afrika iyo jabaan haddaba maxay tahay ujeeddada shirkan maxaase dan ugu jirta qaaradda afrika xuseen barre ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay jamaal aadan aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kuna xeel dheer arrimaha dalka jabaan isagoo dalkaasina wax ku soo bartay shirweynahan maalmahan ka socda dalka jaban gaar ahaan magaalada yokohama waxaa la yidhahdaa tigad waxaana la aasaasay kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii tigadna waxay ka dhigan tahay waa tokyo international conference on african development waa shirweynaha tookiya caalamiga ah ee horumarka africa lagaga hadlo kaas ay ku kulmaan madaxda dalka qaaradda africa dhammaantood iyo wadanka japan ujeedooyinka loo aasaasayna waxaa kamid ahaa maadaama qaaradda africa mucaawanooyin fara badan oo dalalka horumara ay siinayeen ay waxba wax la taaban karo ay ka geysan weyday baahida dadweynaha ku nool qaaradda africa xagga horumarka marka la eego iyada oo japan ka dhaqaaqaysa waxyaalihii lagu la warinayay the asian miracle siday qaaradda asia xagga dhaqaalaha ugu horumartay tijaabada iyo khibradda iyagoo ka dhaqaaqaya in ay africa ay yeelato ownership waxa iyadu ay leedahay iyo international partnership waxa la yidhahdo kolkaas labadaas fikradood iyagoo ka dhaqaaqaya in africa baahideeda la ogaado xagga mataqaanay private sector-ka iyo dhinacyada asaasiga ah nolol maalmeedka dadweynaha qaaradda africa bedeli kara ee horumar la waaro u sameyn kara in awoodda iyo xoogga la saaro waatay marka laga yimaado guud ahaan qaaradda africa waxaa jirta in si gaara uu ra-iisul wasaaraha jabaan ula kulmay madaxda geeska africa hadday tahay soomaaliya etoobiya eritrea iyo jabuutiba marka maxay tahay ahamiyadda ay ku fadhiyaan dalalkaasi geeska africa marka la eego iskaashiga jaban iyo africa wadamada geeska africana aragti gaar ah iyay dee jaban ay ka leeyihiin oo waxa ay ku yaaliin waa meel istraatiiji oo halbowla kolka loo eego xagga dhaqaalaha waana albaabkii africa looga soo gelayay siaad og tahay dee japan jabuuti way degan tahay iskaashiga u ballaarana way wadaagaan ciidanka keliyaaka ee dalka japan dagaalkii labaad ee adduunka dalkooga dibadiisa degan waxay degan yihiin jamhuuriyadda jabuuti waxayna ku tali jiraan xagga maritimeka iyay aada iyo aad inay ogala shaqeeyaan ay rabaan xagga nabadgelyada hadday noqoto sidii badweynta hindiyana ay u noqon lahayd meel nabadgelya ay ka jirto wadamadan marinka badda cas ee baalma dabgalayana ahmiyad gaar ay siinaysaa waad og tahay wadanka japan waa wadan jaziiro badan ay kun ay ka kooban waxooga u badana dee badda cas bay dee soo marsadaan tartankan dee faraha badan leh ee ka jira iyo xaaladahan siyaasadeed ee ka jira ay wadamada waaweyn ugu tartamayaan sidii ay meel ay ugu yeelan lahaayeen iyo geeska africa guud ahaan waad la socotaa xuseenow hadday maraykanka hadday tahay hadday arrimahan imaaraadka iyo dawladaha gacanka carabeed hadday tahay kolka in ay xiriir ballaaran oo joogta ay la yeelato iskaashi ballaaran ay la yeelato waxa le wixii taageero ay u baahan yihiinna arrintaas ay ka siiso iyaduna ay dhaqaalaha halkaa usoo maraya hadday shidaal hadday tahay hadday maalgashi kale hadday tahay oo qaaradda africa ay ka hirgelinayso maadaama marinta ugu muhiimsan bamandab uu yahay inay wadamadaas xiriir gaar ay la yeelato waa mid ay prioritiga ay siinayso
kaasi waxa uu ahaa jamaal aadan aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kuna xeel dheer arrimaha dalka jabaan isaga oo dalkaasi jabaan wax ku soo bartay waxa uu waramayey xuseen barre aadan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee maanta
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a wadamada afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu dhiirigeliyey in ay ballaariyaan waxyaabaha cashuurta laga qaadayo sida kordhinta cashuuraha shirkadaha maacdanta iyo shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah laakiin iyada oo macaamiil badan oo afrikaan ah iyo shirkadaba ay u wareegayaan nidaamyada lacag bixinta ee xagga moobeelada ayaa dowladuhu ay eegayaan in ay cashuuro ka qaadaan lacagaha laisugu gudbiyo taleefanada gacanta hase haatee waxaa jira digniino sheegaya in cashuuraha noocaas ah ay dhaawici karaan kobaca adeegsiga aaladda dijitaalka ee qaaradda afrika wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray nairobi cashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysa
dalal badan oo afrikaan ah ayaa canshuur ka qaada aaladaha dijitaalka ah iyo lacagaha xawaaladaha ee la isugu kala gudbiyo xagga telefoonada si ay ugu maalgeliyaan horumarinta dhaqaalaha ee dalalkooda nigeria ayaa ah waddankii ugu dambeeyey ee ku biira isbeddelkaasi iyada oo canshuur boqolkiiba shan ah oo hor leh lagu soo rogay aaladaha lagu kala iibsado internetka waxaana ay doonaysaa in bangiyadu ay ka jaraan canshuurta lacagaha lagu kala qaato khadka internetka ee tooska ah ee dowladda saguun abiona waa aasaasaha nicol iyo giovanni oo ah shirkad laga leeyahay dalka nigeria oo iibisa waxyaabaha ay raggu ku xaragoodaan sida saacadaha gacanta suumanka iyo ookiyaalayaasha waxa uu sheegayaa in qaadista canshuur badan ay yarayn doonto faa'iidooyinka uu horey u sameeyey it um, the form of double taxation um, on us because if you tax every transactions that come online, we still end up paying taxes, which is five percent of VAT, more or less five percent of every sales. that waxay we nagu make.
tahay nooc cashuur ah oo laba jibaar ah maxaa yeelay haddii aad cashuur ka qaaddo wax kasta oo internetka ka yimaada waxaan weli noqonaynaa kuwa bixiya cashuurta taasoo ah boqolkiiba shan boqolkiiba shan oo ah iib kasta oo aanu samayno marka loo eego cashuurta nooca loo yaqaano cashuurta qiimaha lagu daro ee dulsaarka ah waxay taasi niyad jebinaysaa iibsiga xagga internetka inagoo ogsoon inaan si buuxda ugu korayno xagga internetka waxaan weli isku dayaynaa inaan ku dhiirigelinno dad badan inay wax ku iibsadaan khadka internetka islamarkaana ka tirtirayna cabsida dadka ee ah in internetka lagu khiyaamayo sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka ka faallooda ganacsiga ugu yaraan boqol milyan oo qof oo ku nool qaaradda afrika ayaa adeegsada adeegyada maaliyadeed ee xagga moobilada abiona ayaa u baqaya mustaqbalka ganacsigiisa haddii ay dowladdu hirgeliso canshuurta boqolkiiba shanta ah ee iibka internetka a lot of business will have to close down. You know that a lot of, we have, if not, I, I'm not very sure of the statistic, but we have more or less, if not, in badan half of oo the, ka mid a ganacsatadu waa inay xidhaan goobaha ganacsi ee yaryar waxay adeegsadaan khadka tooska ah ku dhowaad qof kastaaba waxa uu ku jiraa khadka internetka marka haddii wakhti walba oo aad hesho inta badan waxaad bixinaysaa cashuur laba jibaar ah iyadoo ay dheer tahay lacagaha kale ee ay bixinayaan wax macnaha wanaagsan oo ay samaynaysaana ma jirto shirkadaha tiknolojiyadda ee qaaradda afrika ayay haddaba haysataa caqabado dhanka kaabayaasha ah iyadoo internetka meelaha qaarna ay yihiin kuwa gaabisa oo qaaliya sannad ka hor dowladda yugandha ayaa waxa ay ku soo rogtay canshuur culus adeegsiga warbaahinta bulshada taasoo ku khasabtay malaayiin dad ah inay ka baxaan qaar ka mid a aaladaha bulshada sida twitter iyo whatsapp mas-uuliyiinta yugandha ayaa sheegaya in sababta ay u soo rogeen canshuurta ay tahay si loo xakameeyo hadalka aan macnaha lahayn laakiin dadka dhaleeceeya dowladda ayaa arrintaasi u arkay inay tahay dadaal lagu horjoogsanayo mucaaradka dalka dariska la ah ee kenya ayay dowladdu ku kordhisay canshuuraha xawaaladaha ee xagga moobilka bishanna hay-adda dakhliga ee dalka kenya ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto canshuur qaadista adeegyo badan oo xagga internetka ah oo lagu soo saaray laguna soo rogay gudaha waddanka kenya madaxa macadka arrimaha dhaqaalaha ee kenya wame owino ayaa sheegaya in dadku ay heli doonaan habab ay kaga fogaadaan inay canshuur ku bixiyaan adeegsiga aaladaha dhijitaalka ah Well, it depends on how it's designed. Uh, in the whole, it's not a good thing because just like every tax, when you when you set a tax and it passes a certain level, then obviously it affects use. So people might decide that look, if you're going to tax too much, my transfer of money from one person to the other.
haddii aad go'aansato in dadka aad cashuur badan ka qaadid lacagta ay isku dirayaan waxaa markaasi dhacaysa in dadku ay u wareegaan suuqa madow waxaana dhacaysa inay hoos u dhacdo lacagta dadku ay isku diraan sidoo kale waxaa hoos u dhacaysa lacagtii ay dadku bangiyada dhiganayeen oo waxa ay hoos dhigan doonaan furaashadooda sababtoo ah dadku waxay aaminsan yihiin in dowladdu ay cashuurta u adeegsanayso in ay iyaga ku caburiso ama ku ilaaliso taasina waa arrin halis ah waxay taasi u dambeysay warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf oo inala socodsiin saaca sheeh ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
welina dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa laanta afka soomaaliga v o a dhinaca heesaha dabacsan waxaan idin haynaa heesta isu samir codadka labada fanaan saynab xaaji cali baxsan iyo cali diiriye cali gaab
sheekadu siday tahay qurux kaana sidatee sidaa tahay cadceed subax ama sagal arooriyaad waad suurad wacantee maan arag suuleekhe sheekadu siday tahay qurux kaana sidatee sabanadan ma ay dhalaan haddaan uurka lagu sideen inan ka sarrayse saynabey waxaad tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya lahow oo sacabada kuwada o yaan ku sidaaye sala nabadgelyalahoon sacab badan kuwada yaan ku hoseedaaye ama sayidhi qadarka ama sidaa ku qaado ama sayidhi qadarka ama sidaa ku qaado ama sayidhi qadarka ama sidaa ku qaado ama sayidhi qadarka ama sidaa ku qaado
siday noqon allaa oga samir aan lahaano codadka labada fanaan saynab xaaji cali baxsan iyo cali diiriyo cali gaab ay ahaayeen heestan waxay ahayd isu samir waxaanay u dambeysay barnaamijka subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanayey washington waxaa idinla socodsiinayey xuseen barre aadan iyo cashe ibraahim intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo